subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington waa aroornimo axada bisha noofembar waa lix sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjudaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somaali com idaacadda aroornimo ee lixda iyo barka aroornimo ee idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weeraro qaraxyo ahaa oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho jugta lagu sheegay hoobiyaasha ayaa daqiiqado kooban sababay in lagu kala cararo meelo ka mid a waddada maka almukarama oo ay ku yaallaan ganacsiyo waaweyn aadna u mashquul badan doorashada dhexe ee dalka maraykanka oo dhici doonta maalinta talaadada ee fooda nagu soo haysa ayaad maqli doontaan sidoo kale warbixin ku saabsan qodobadaas iyo warar kale oo dunida iyo ah soomaaliyaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobey volker tork ayaa sabtidii waxa uu ku booriyey milkiilaha cusub ee barta baraha bulshada ay ku kulmaanee twitter-ka alon mask inuu ixtiraamo xuquuqul insaanka islamarkaasina uu xudin uga dhigo xiriirka bulshada ee uu isagu dhowaantan la wareegay kadib markii sida la sheegay mas-uulkaasi uu shaqada ka eriyay ku dhowaad kala bar shaqaalihii shirkadaasi twitter-ka warbixinta ku saabsan in mask uu shaqada ka eriyay dhammaan kooxii xuquuqul insaanka ee madal ma ahayn aragtidayda bilow dhiiri gelinaysa ayay tiri haweeneydaasi in xuquuqul insaanka si furan ay shirkadaasi ugu shaqayso wakiilka sare ee qaramada midoobey xuquuqul insaanka ayaa waxa uu sheegay in uu wax ku qorayo ka qori doono andharaahda walaacyada iyo sidoo kaleeto caqabadaha soo food saaray dad aad u tiro badan oo shirkadaasi ayagu si weyn uga shaqaysan jiray waxaa kaleeto uu ka digay faahfaahinta hadallada naceebka ah iyo macluumaadka qaldan wuxuuna iftiimiyey baahida loo qabo ilaalinta isticmaalka bartan mask oo ah qofka ugu taajirsan adduunka ayaa la wareegay maamulka masraxa twitterka toddobaadkan kadib markii uu ku gatay lacag dhan afartan iyo afar bilyan oo dollarka maraykanka ah warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaasi ha idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ruux isu soo miidaamiye ayaa la sheegay inuu xalay fiidkii isku qarxiyey iridda hore ee xarunta lagu tababaro ciidamada oo ku taala magaalada muqdisho wararka qaar waxay sheegayaan in ugu yaraan shan qof ay weerarkaasi ku geeriyoodeen sidoo kalena waxaa degmooyinka qaarkood laga maqlay dhawaaqa madaafiic la sheegay in lagu tuuray goobtaasi kuwaasi oo aanan si dhab a loo xaqiijin karin khasaaraha ay geysteen wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi waxaa ka soo diray muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow sida ay qortay wakaaladda wararka soomaaliya ee soona oo soo xigatay taliyaha ciidamada xoogga jenaraal odowaa yuusuf raage shan qof ayaa ku geeriyootay koob iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada ciidamada jenaraal dhagabadan oo loo yaqaano xerada nacnac warku waxa uu sheegayaa in qofka isqarxiyey uu dhex galay dhallinyaro loo xaraynayo tababar ciidan hase ahaatee taliya odowaa ayaa laga soo xigtay in ismiidaamiyaha uu ku qarxay bannaanka xerada dad ku sugan degmada wadajir ayaa v o eda u sheegay inay maqleen laba qarax oo ka dhacay dhanka xerada jenaraal dhagabadan hase ahaatee lama hayo faahfaahin kale oo dheeri ah xeradan ayaa horey loola beegsaday qaraxyo badan kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee militariga soomaaliya ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan qaraxii xalay fiidkii ka dhacay xerada jenaraal dhagabadan ee magaalada muqdisho dhinaca kale magaalada muqdisho ayaa xalay laga maqlay jugta qaraxyo lagu sheegay inay ahaayeen hoobiyaal la tuuray waxaana lagu sheegay inay ku dhaceen degmooyinka kale ah xamar jajab warta nabadda iyo howlwadaag balse lama soo warin khasaaro ka dhashay ilo ku dhow laamaha amniga ee caasimadda ayaa laanta afka soomaaliga ee v o eda u sheegay in hoobayaashaasi ay ahaayeen kuwo macmal ah oo aan khasaare geysan karin keliyana uu hadafku ahaa in lagu abuuro qalqal amni jugta lagu sheegay hoobiyaasha ayaa daqiiqado kooban sababay in lagu kala cararo meelo ka mid a waddada maka al mukarama oo ay ku yaalaan ganacsiyo waaweyn aadna u mashquul badan maalmihii lasoo dhaafay amniga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ahayd mid uu isbeddel ku yimid iyadoo ay dhaceen qaraxyo sababay in dad badan oo rayida ay ku waxyeeloobaan laakiin booliiska caasimadda ayaan tafaasiil dhammaystiran ka bixin dhacdooyinkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho cabdicasiis barrow v o a muqdisho
maraykanka waxaa toddobaadkan loo ballansan yahay oo ka bilaaban doona maalinta talaadada ah doorashooyinka xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto republikaanka la filayo in ay aqalada hoose iyo kan sare ee ku tartamaan iyadoo la doonayo in uu sii xajisto halka xisbiga jamhuurigana uu doonayo in uu ka faramoroojisto kuraas horey u haysteen dimuqraadiga haddii ay dhacdo in xisbiga jamhuuriga uu la wareego mid ka mid a aqalada siyaasadda ee u dejiya dalkan maraykanka waxaa maamulka madaxweyne biden labada sane soo socota ku adkaan doonto meelmarinta sharciyo iyo sidoo kaleeto siyaasado dalkan u degan haddaba waa kuwee gobolada sida aadka la isugu hayay maxayse yihiin waxaa laga filan kara doorashadan su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya aqoonyahan maxamed sheekh xuseen oo degan maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga jamaal axmed cusmaan ayuuna u warramay doorashadan waxay oga duwan tahay doorashooyinkii hore u dhacay wax badan ayay oga duwan tahay oo waktiga waktigii ma ahan wakti waxaa lagu jiraa ka duwan xilli waxaa lasoo maray adag oo ah adduunyada iyogu saameeyay cudurka bandamiga iyo waxyaalihii ka dhashay sixirbararka adduunyada siyaasadii adduunyada isbedeshay marka waxyaalo badan ayaa laisku hayaa oo miiska saaran oo ay kamid tahay xitaa dimuqraadiyada waddankan sii jiritaankeeda waayo dad badan oo waxaa soo baxay oo ku xiran madaxweyne trump iyo madaxweyne trump naf ahaantiisa aaminsan in laga dhacay doorashadii twenty twentyga maxamed marka waxaad inoo sheegtaa hadda baarlamaanka aqalka hoose iyo senatka waxaa majority ku ah sida muuqata doorashada isbuucan dhacaysa maxaa laga filan karayaa marka ma laga yaabaa in awooddu ay isbedesho dhinaca xildhibaanada marka la fiiriyo taariikhda sida recordka lagu haayo madaxweynaha markaas joogay xisbiga waddanka ka taliyay inta badan markii la aado mid term election doorashooyinkan dhaxa way dhumiyaan aqalka labada aqal midkood ama marar qaar waxaa dhacda labada aqalba in ay dhumiyaan hadda inkastoo aada iskugu dhow yihiin codadka soo baxaaya yani iyo saadaalinta in dimuqraadiga uu dhumin doono aqalka hoose ay ku guuleysan doonaan republicaanka lagana yaabo in xitaa labada aqalba laga qaado republicaanka ay ku guuleystaan waana wax dhici karo waxaa kaloo dhici kartaa iyadana fahanteeda in ay soo ceshtaan labada aqal xisbiga dimuqraadiga waayo si aada ayay u kaambeyn garaynayaan labada dhinacba oo stadyada badan oo laisku haysta ay aada uga kaambeyn garaynayaan marka hadday dhacdo in dimuqraadiga laga qaado wax hore u dhici jira wax cusub ma ahan laakiin doorashadan waxay uga duwan tahay jamaara doorashooyinkii kaleeto waxyaalaha oo soo baxay oo waktigan hadda taagan waxaa soo baxay dad ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne trump iyo madaxweyne trumpna bahantiisa oo aaminsan doorashadii laba iyo doorashadii twenty twentyga in laga dhacay marka dad badan oo kiciya ayaa jirta madaxweyne trump oo u cararaya aqalada stadiyada oo oo ama governorka ha noqoto ama secretary of state ha noqoto ama attorney general of state ha noqoto oo dadka gobolada maamulaya aada u carara ugu cararaan doorashada marka dadkaas hadday guulaystaan waxaa laga yaabaa in xitaa ay saameyn xoogla ku yeelato labada kun iyo labaatan iyo afarta doorashada madaxweynuhu la geli doono waa tahay meelaha hadda sida gaarkaah isha loogu hayo waxaa ka mid ah gobolada georgia iyo pensylvania oo kale iyo gobollo kale sidee ayay warbaahintu arrintaani uga hadlaysaa maxaase laga filan karayaa
waa arrintaa jamaal gobolada aada laiskugu hayo waa goboladaas aad sheegtay waxaa kaloo kamid a arizona waxaa kaloo kamid a wisconsin waxaa kaloo kamid michigan nevada marka waa gobolada kii oo aada muhiimkugu ah labada xisbigo oo xataa ay ka kambeyn garaynayaan waqti xaadirkan gobolka pennsylvania madaxweynihii hore madaxweyne obama oo ka socda xisbiga dimuqraadiga la filayo haddana inuu imaado madaxweynihii hore madaxweyne trump oo ka socda xisbiga republicaanka marka waa meelaha aada muhiimka ugu ah xisbiyada oo la raba inay kasoo baxaan dad ayagu ay wataan waxaa la isweydiin karaa marka haddii maxay faa'iidaha ay leedahay in aqalada hoose iyo aqalka sare xisbi gaara uu awood gaara ku yeesho maxay faa'iidaha ay uga dhigan tahay waxay faa'iido u leedahay waxay ka turjumaysaa oo labada xisbi awooddooda awooddaas oo lagu xisaabtami doono twenty twenty fourka labada kun labaatan iyo afarta doorashooyinka soo socda oo madaxtinimada la geli doono marka stageyada waxay xoojinayaan mar hadba doorashooyinka waaweynka oo la galayo xisbiga markuu ku xoogan yahay state kasta sida u haysto waxaa u badan tahay in dadka u tartami doona madaxtinimada labada kun labaatan iyo afarta inay ku guuleysan doonaan tusaale ahaan hadda gobolka arizona biden ayaa ku guuleystay doorashada hadda lasoo dhaafay laakiin trump aad ayuu uga cambayn garaynayaa sababta ugu cambayn garaynayana waxa waaye wax kale ma ahan gabadha u tartamaysa gudoomiyaha gobolka gobolka inay xakunto iyo state secretaryga ninka u tartamaya labada waa dad aaminsan trump qiyaas hadday labadaas ku guulaystaan oo twenty twenty fourka election la galo oo madaxweyne trump uu taranka ka qayb noqdo marka laisku qabsado waxay u badan tahay inay saameyn xogle ku yeeshaan maxaa la yirahdaa madaxweyne trump iyo dadka oo wato inay u hadeeyaan in statekaas ku guulaysa sida hadda laisku qabtay stateda qaarkood waa tahay ka waran dhinaca meelmarinta biilasha iyo maxaa la yidhaahdaa sharciyada qaar in ay meelmariyaan aqaladan ma laga yaabaa inay saameyn ku yeelato hadda labada sane kale ee u harsan madaxweynaha jooga joe biden haddii ay aqaladaasi lumiyaan aad iyo aaday saameyn ugu yeelanaysaa waayo madaxweyne biden hadda markau hay xisbigiisa labada sano ayaga labada aqalba controlnayan waxba wax badan oo wanaagsan ayaa la meel mariy oo la baaskareeyay haddii xisbiga republicaanka uu ku guulaysto waxay noqonaysaa in madaxweyne biden uu noqdo nin gacmaha laga xiro kale oo aanan waxba badan meesha geen karin oo waxay noqonaya jiid aan ku jiida labada sanood dab oo soo socdo marka waxay noqonaya inuu sharciyo badan uu damacsanay hadda in uu markii electionkan laga baxo oo baasgareeyo inay halkaas ku joogsadaan oo ilaa laga gaarayo doorashada twenty twenty fourka in xisbiga dimuqraadiga ay kusoo guuraysaan labada aqal ay noqonaysaa markaas la baasgarayo loo haddaan la baasgarayn doonin marka saameyn xoog le ayay ku yeelanaya madaxweynaha waxay wiiqaysaa maxaa la yirahda awooddiisa iyo ajandihiisa siyaasadeed waxay kale muuq aad u wiiqi doontaa haddii labada qalba laga qaado oo su-aalo badan ay ka imaan doonaan inuu tartami karo labada kun labaatan iyo afarta iyo in kaleento waayo waxa xisbiga waxaa kasoo bixi doona doodo waaweyn oo markaas la saadaalinayo haddii labada aqal ay ku guuldaystaan in dood la geliya tartankiisa dambe ee labada kun labaatan iyo afarta marka waxay noqonayaan nin la gacmaha laga xiro kaleeto oo meel iska fadhiya oon wax baasgarayn karin marka saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa waddanka gudihiisa iyo siyaasadda arrimaha dibadda labadaba
kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan maxamed sheekh xuseen oo degan gobolka virginia dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda jamaal axmed cusmaan ayuuna u waramayay kusoo dhowaada markana barnaamijyo taxana oo aan uga hadlayno doorashada maraykanka ee dhexe oo qaybteedan qaybaheeda kala gedisan idaacadaheenna aad horey ugu soo dhegaysateen aadna ku dhegaysan doontaan labada cishe soo socota qaybtan waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra ciidlanuur saamaynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee maraykanku waa mid miisaankeeda leh labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee koongareska iyo guddoomiyeyaasha gobollada qaar ayaa hirdankoedu haatan si weyn uga socdaa maraykanka isxaaq sheekh moxamed waa qoraas soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda islamarkaana waa hanti dhowro ka howlgala gobolka minnesota wuxuu sharaxayaa saamaynta doorashadan midtermka loo yaqaano iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha sida aan ognahay dalkan dowladnimadiisu waxaay ka kooban tahay saddex qaybood oo iskarab socd ah waa sharci dejinta hogaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo xagga sharciyada maxaakiimta oo iyagana qeyb ah doorashadan hadda socotaa waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta congresska weeyaan haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan runtii miisaan bay leedahay oo haddii looga adkaado madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa caqabad ayay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasado uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa ka mid ah in haddii qolyaha jamhuurigii ku guulaystaan doorashadan oo ay la wareegaan hogaanka sharci dejinta ay la wareegaan in ay ishortaagaan in lacagta lagu shaqaynayo ee bajetka ay diidaan in la meel mariyo oo sida caadiga wadankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo marka mar walbana lacagtaasi deynta la qaadan karo waa lasii badiyaa haddii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato waxaa imaanaysa marka in ay socon weydo shaqadii dowladda oo shutdown ay ku dhacdo waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo ukraine sida aadka a loogu taageerayo oo ay iyagu u arkaan in aysan dan ugu jirin hadda wadanka maraykanka awoodana uusan ulahayn dhaqaalihiisa inuu intaasoo kharash a galo marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin haddii marka ay ku guulaystaan caqabadahaas ayaa ku imaan kara madaxweynaha talada haya oo runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna markaa doorashada soo socota sabab ugu noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkan in aan waxba qaban ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyey si weyn loogu tafaxaytay waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuquraadigu ay si weyn ololaha uga qaybgelayaan faysal dari waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan gobolka minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuu sharaxayaa qaar ka mida qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamaya ololahan sahra aada baad u mahadsan tahay in arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay isku hayaan aada bay u badan yihiin laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diiradda saarayaan qodobo gaara kuwaasoo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aada u kacday falal dembiyeedka oo isaguna aada usii kacaya in waxaa ka mida sidoo kale in waxyaabaha laysku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aada beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meela ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan in sidaad la socoto goboladan maraykanka aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aada ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu ay aada ugu badan yihiin laakiin sanadkan waxaad moodaa in aada iyo aada gobollo fara badan laysugu hayo oo weliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guulaystaan gobolada laysku haysto waxaa ka mida gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabiyad weynaayeen sida arizona georgia gobolka north carolina marka goboladaasi dimuqraadiyiintu waxay aada isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay usii haysan lahaayeen aqalka sare xisbiga jamhuurigu wuxuu aada xooga u saarayaa inuu gobollo dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida nevada oo kale wisconsin baa ka mida iyo iyo meelo kale dadka siyaasadda maraykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee koongareska lagaga guulaysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa deeq diiriya sagaar waa aqoon-yahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka nebraska ee dalka maraykanka waxaanu madax ka yahay hay-ad dibudejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala saaray doorashada midtamka ee dalkan maraykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labadii sane ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii dhowaan jariirada new york times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamkao dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka samaysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataqaana saafiy ku samaysay dad badan dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey boqolkiiba afartan iyo sagaal waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca republicanka halka afartan iyo shanna ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca dimuqraadiga taasi oo ka dhigan haddii maanta doorashada la qabto in kow ay u badan tahay in nimanka dimuqraadiga ah looga adkaan doono labada aqal siiba aqalka hoose waxaa aada loo qirayaa in nimanka republicanka uu gacanta u geli doono halka aqalka sanadkana uu yahay midaan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo dadka tartamaya ee maanta sanadka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama govanarka u tartamaya dalkoo idil ee dimuqraadiga intooda badan geesta kale saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karta siyaasadda maraykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump
waa hagaag warbixintaasi sahre cidlanuur ayaa nala socodsiinaysay shir ay ka soo qabanqaabisay dowladda australia ayna ka qayb galeen hay-adda unesco iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa looga hadlay amniga suxufiyiinta waxaana lagu soo gebagabeeyey magaalada vienna ee dalka austri shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay ururada saxaafadda waxaana laga soo jeediyey qodobo lagu doonaya in lagu hubiyo badqabka suxufiyiinta dowladaha looga dalbadayna sidoo kaleeto inay suxufiyiinta ku dhibaataysan gudahooda ay waajibaadkooda markaasi ay eegaan wixii ka saaran amniga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi looga hadlay shirkaasi iyo muhiimadda soomaalida u leeda wuxuu ka wareystay maxamed ibraahim bakistan oo ah guddoomiyaha urug suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j s oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirkaasi ka qayb galay
waa mahadsan tahay shirkan wuxuu ah waxaa looga hadlayay amniga saxafiyiinta oo run ahaantii waxayna ahayd sanad guradii tobanaad maarkino qorshaha qaramada midoobay ee sugidda amniga saxafiyiinta shirkan waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee austriya sidoo kale waxaa la qaban qaabiyey oo iska kaashadeen unesco hay-adda qaramada midoobey ee informationka iyo dimuqraadiyadda iyo sidoo kale xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadanaha
marka yaa ka qayb galay shirkan ee aad soomaaliya ku matalaysa ururka s j s
shirkan waxaa ka qayb waxaa looga yimid dunida dacaladeedoo dhan waxaa laga yimid africa waxaa ka wadamo badana laga yimid sida kenya meesha waa ku arkaya tanzania africa in general waa laga yimid waxaa laga yimid qaaradda asia maraykanka yurub qaaradahoo dhan waa lasaga yimid waxa maaragtay runtiina qaarad qaarad ayaa waxaa loo soo gudbinayay waxyaabaha lagula talinaya dowladaha inay fuliyaan tusaale ahaan oo kale ururka saxafiyiinta soomaaliya oon anugu meesha ku matalayay s j s ayaa sidoo kale waxaan maaragtay aan qeyb ka ahayn qeyb la yidhaahdo tacadiyada loo geysto saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda dhibaatooyinka loo geysto oo runtii ay ka soo baxeen ilaa iyo sagaal soo jeedin oo run ahaantii haddii qaramada midoobey qeybteeda sugidda amniga saxafiyiinta ay dhaqan geliso wax badan ka tiri doona amniga saxafiyiinta islamar ahaantaana dowladaha ku khasbi doona in isla xisaabtan badan ay keenaan tusaale ahaan oo kale markii meesha aan maaragtay aan ka qeyb galaya run ahaantii isla markaasna sidoo kale waxaa naga xiran oo damaanad banaanka ku jooga xogayii guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed taasoo run ahaantii loo haysto shaqadii iyo maarkino u qareemidii uu saxafiyiinta soomaaliyeed u qareemayey taasna run ahaantii waa gaarsiinay dhambaalkeena dunyadu waa gaarsiinay run ahaantiina waa wax laga xumaado in maaragtay saxafiyiinta oo maalin walba ay khatar nafsadooda u gelayso la dilayo in horta la keeno qaab isla xisaabtan ah tusaale ahaan oo kale sanadkan laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan kow waxaa la dilay boqol toban iyo toddobo weliyaa la dilay kow iyo toban boqolkiiba laba kun labaatan iyo kow saxafiyiintii la dilay waxay kor u kaceen lix boqolkiiba ay kor u kaceen saxafiyiinta gabdhaha ah ee la dilay toddobaatan iyo sideed boqolkiiba dilalka maaragtay ka dhacay maaragtay adduunyada tobankii kiisba waxaa la xaliyey hal kiis marka saas lagu leeyahay tobankii weriye ee adduunyada la dilo hal weriye a kiiskiisii inta maxkamad la geeyey la xaliyey tusaale ahaan oo kale waddankeena soomaaliya marka aad fiiriso weriyaal badan aa dadka dilay ay bannaanka marayaan oo qaarkood ay booliis yihiin oo maxkamadihii ay go-aan ka gaareen welina ay ku jiraan bayroolka dowladda oo mushaarkii dowladda ay siinaysaa marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan badanaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in si loo dhammeeyo maaragtay amniga saxafiyiinta loo sugo waa in marka hore la difaacaa runta waxyaabaha meesha looga hadlaya waxay tahay waa in marka hore la difaaca runta runta si loo difaacana waa in saxafiga ama warfidiyaanka soo tabinaya warka runta ahna la difaaca iyo ururada maaragtay xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadan maarata difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee saxafiyiinta la difaaca si taas loo helana waa in dadka dembiyada ka gala saxafiyiinta ay isla xisaabtan dowladaha loola yimaado tusaale ahaan oo kale kii wari wariyaashii la dilayna loo helo cadaalad loo helo si ay ugu noqoto wariyaasha hadda shaqaynaya kalsooni ah in ammaankooda ugu yaraan ammaanka saxafiyiinta hala sugo micnaheedu maaha dowladdu dowladda soomaaliya oo kale wariyaasha ha hubaysa ma aha hub ha siisa ma aha ilaala ha siisa ma aha saxafiga amnigiisa waxaa lagu sugi karaa in cadaalad loo helo saxafiyiintii la dilay iyo kuwii la dhibaateeyey ee saraakiisha dowladda iyo kuwa aan dowladda ahayn maarkino ama maleeshiyaad madax bannaan ha noqdaano ama ururo argagixisa ha noqdaano saxafiyiinta dhibaatada dadka u geysana dowladdii maadaama waddanka ay mas-uulka tahay waxaan uga fadhinaa in loo helo cadaalad saxafiyiintii la dilay kuwii la dhibaateeyena saraakiishii dhibaateeyey cadaaladda la horkeeno kuwii la dilayna dadkii dilay cadaaladda la horkeeno lagu fuliyo oo laga oofiyo wixii dhibaato ahaa ay saxafiyiinta u geysteen haddaan taas la helin marka amniga saxafianigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya gaar ahaan laamaheeda maaragtay wasaaradda warfaafinta iyo garsoorka gaar ahaan xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka banaadir in cadaalad loo sameeyo weriya maaragtay xogeyahana guud cabdalla axmed muumin oo run ahaantii damaanad bannaanka ku jooga oo muddo bil ka badanna xiran waxaan codsanaynaa in xorriyaddiisii si bilaa shuruud ah loo siiyo islamar ahaantaana maaragtay laga qaado xayiraadaha kale ee la saaran ee ah maaragtay inuusan waddanka ka bixi karin ama uusan safri karin waxaan codsanaynaa dalbanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan shuruud la-aan ah in loo sii daayo xorriyaddiisa uu helo waa mahadsantaha
maxamed ibrahim bakistan oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j s oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay mas-uuliyiintii shirkaasi lagu qabtay waddankaasi magaalada vienna ee dalka austri oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan markanna ah cod ka baxsan ee cawaale aadan codkaasi baxsan ee cawaale aadan ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gebagabaynaya waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafin haatan